habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa habeen arbaco ah bisha agost ee sannadka kana waa toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah ilhaan cumar iyo musharaxiin kale oo soomaali ah oo ku soo baxay doorashadii hordhaca ee xisbiga dimuqraadiga ee gobolka minnesota caawa aad iyo aad baan u faraxsanahay alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay mahadskale aad baan u faraxsanahay qofbaa federaalka inuu jooga hadda laba qof oo yaryar baa aynu aynu keennay oo sanadka jooga waxaana tusaysaa dadka soomaalida inaynu dadka yar yaryar aynu dooranno oo fahmaya sharciga iyo bajetka ah siyaasad waxbayna u qaban karto haddaynaan wax ka faa'iidaysan
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin gaara oo ku saabsan qiimaha guryaha oo cirka isku shareeray oo halis ku haya dadka qaxootiga afrikaanka ah ee soomaalida ay ku jirto ee ku nool magaalada siyaatal ee gobolka washington ee dalkan maraykanka waxa weeye dhaqaale iyaga ka soo horreeyo meel u yaallay ma jiro waxyaalaha ay qaataan oo ku saabsan inay yacni dawladda welfareka ay siiso oo aan ku fillayn guryaha oo cidhkaas cidhkooda ijaarku marahayo isla markaasna ay u raacsan tahay markay iska bixin waayaan in efection lagu sameeyo guriga laga saaro
dad ku dhintay xaflad aroos oo koox hubaysan ay weerareen tuulada cadaadley oo ka mid a tuulooyinka hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ka mid ah qodobada aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee doorashadii shalay looga dareeray dalka kenya iyo qodobo kale balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida tirada codadka doorashada madaxtinimada ee dalka kenya ayaa weli socota ilaa fiidnimadan caawa oo arbaco ah taas oo natiijadeeda ay sugayaan shacabkii shalay u dareeray codaynta si ay u beddelaan madaxweynaha uu xilka ka dhammaaday ee uhuru kenyatta wararka ayaa kasoo baxaya tirada ayaa sheegaya in william ruuto oo ah madaxweyne ku-xigeenka kenya uu tiro aan badnayn ka horeeyo ra-iisul wasaarihii hore iyo mucaaradka ugu muddada dheer dalkaasi royla udinga kaas oo hadda ku jira wax u eg tartankiisii ugu dambeeyey ee uu galo madaxtinimada dalka kenya ruuto ayaa hadda haysta labaiyo konton boqolkiiba codadka ilaa iyo hadda la tiriyey oo kor u dhaafaya lix milyan oo ka mid a labaiyo tobanka milyan ee u soo baxay doorashada halka uhuro uu haysto toddobiyo afartan boqolkiiba labada musharax ayaa midkiiba natiijo dhinaciisa u dhacda ka rajeynaya sanduuqyada aan weli la xisaabinin sida uu ku soo waramayo wariyaha v o eda ee magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere labayo toban milyan oo ruux ayaa u codeeya doorashadan taas oo aad uga yar markii tiradii markii hore la filayay inay codkooda dhiibtaan oo lagu qiyaasay labayo labaatan milyan oo ruux doorashadii talaadadii ayaa tijaabo muhiima u ah xasiloonida dhaqaalaha ugu weyn bariga afrika kadib markii laba ka mida saddexdii doorasho ee u dambeysay ay hareeyeen rabshado markii lagu murmay eedeymo musuq maasuq waa markii ugu horreysay ee doorashada kenya uusan ka qaybgelin musharax ka socda qabiilka ugu ballaaran ee kikuuyada oo door weyn ku lahaa doorashooyinkii hore ilaa iyo intii xisbiyada laga hirgeliyay dalkaasi sanadkii kii qowmiyadan kikuuyada oo uu ka dhashay kenyataha hadda uu xilka kasii dhammaanayo ayaa madaxweynayaasha ka dhashay ay soo xukumeen kenya afartan sano oo ka mid a sagaal iyo tobanka sano aan iraahdee sagaal iyo kontonka sano ee ay xorta yihiin in ka badan toban ruux ayaa lagu dilay arbacada maanta ah kadib markii duqeymo madaafiic ah uu ruushka ku garaacay deegaano ku yaala bariga iyo koonfurta ukrein iyadoo madaxweynaha ukrein niko anrade valadimir zelenski uu wacad ku maray inuu dib u qabsan doono qeybo ka mid ah dalkiisa oo moscow ay kala wareegtay toban sano ka hor saraakiisha ukrein ayaa sheegay in ciidamada ruushka ay weerareen magaalada marhanetes ayna ku dileen saddex iyo toban ruux iyagoo intaa ku daray in weerarka uu sidoo kale waxyeeleeyey iskuul gudoomiyaha gobolka valentin rejeshenko ayaa sheegay in qiyaastii labaatan dhimasho ah ay labaatan dhismo ay burburiyeen madaafiicdii lagu garaacay marhantes oo ku taala koonfur bari ee ukrein gabar saddex iyo toban jira ayaa ka mid ahayd saddex ruux oo lagu dhaawacay weerar kale oo waa berigii maanta ka dhacay koonfurta makaylof madaxweynaha ukrein valadimir zelenski ayaa sheegay in kiyev ay ka go-an tahay inay dib u qabsadaan jasiiradda kremiya taas oo ruushka uu si xoog ah uga qaatay laba kun iyo afar iyo tobankii wuxuu intaasi ku daray in kremiya ay ka tirsan tahay ukrein islamarkaana aysan ilaawi doonin in duulaanka ruushka ee ka dhanka ah ukrein uu kasoo bilowday la wareegistii kremiya ayna kusoo afmeeri doonaan dib u xoreynta kremiya ilhaan cumar ayaa kusoo baxday doorashada loogu jiro kursigeeda hordhaca ee xisbiga dimuqraadiga ee gobolka minnesota taasoo u muuqata inay mar kale xajisan doonto booskeeda xildhibaannimo ee golaha koongareska ay ku matalayso gobolka minnesota ilhaan ay gaar ahaan degmada shanaad ilhaan ayaa tartan adag oo si dirqi ah ay kaga badisay la gashay don similis oo ah xildhibaan hore uga tirsanaa golaha deegaanka ee magaalada minneapolis waxay heshay konton boqolkiiba halka samulis uu helay siddeed iyo afartan boqolkiiba taasoo ka dhigan inay isku dhowaayeen saddex musharax oo kale oo soomaali ayaa kusoo baxay doorashada hordhaca ee xisbiga dimuqraadiga ee gobolka minnesota kadib markii ay kasoo adkaadeen musharaxiintii kale ee la tartamayey iyagoo isku diyaarinaya doorashada ay kaga hortegayaan jamhuuriga senator cumar faatax ayaa dib u helay kalsoonida xisbigiisa ee kursiga degmada labiyo lixdanaad ee aqalka sanadka ee gobolka minnesota isagoo si fudud kaga adkaaday shon leden oo ah hogaamiyaha ururka macalimiinta saynab maxamed oo ah gabar soomaaliyeed oo ka mid a dadka siyaasadda ku cusub ayaa xalay kusoo baxday doorashada hordhaca ee kursiga degmada saddex iyo lixdanaad ee aqalka sanadka ee gobolka minnesota dhegeystayaal warkeenii dunida waa nageynta aan ku bilownay doorashada kenya waxaa weli socda tirinta codadka doorashada madaxweyne iyo baarlamaan ee shalay ay dadka u codeeyeen afar musharax ayaa bartamaya xilka madaxweynaha ayay u ordayaan waxaana ka mid a raila odinga iyo madaxweyne ku-xigeenka kenya william ruto wariyaha v o eda uga soo waramaya doorashada ayaa soo sheegaya in wax walba ay caadi ahaayeen talaadadii shalay marka laga reebo goobaha codbixinta qaar oo dib u dhac uu ka jiray haddaba wararkii ugu dambeeyey ee tirinta codadka iyo maalin kadib doorashadii shalay waxaa noo soo diray wariyaha v o eda qadar maxamuud xareed dalka kenya weli waxaa ka socota tirinta codadka doorashadii ay shalay kenyaanku codadkooda ka dhiibteen natiijooyinka hordhaca ah ee doorashada ayaa muujinaysa inay aad isugu dhow yihiin labada musharax ee u tartamaya qabashada xilka madaxweynaha kenya ee kale ah william ruto iyo raila odinga qiyaastii koob iyo labaatan milyan oo kenyaan ah ayaa hore isugu diiwaangeliyey inay doorashada codadkooda ka dhiibtaan iyagoo u codaynaya ilaa kun siddeed boqol laba iyo siddeetan jego oo ay kenyaanku u codaynayaan si ay u soo doortaan jegooyinkaasi waxaa ku jirta midda madaxweynaha guud ahaan waddanka shalay ilaa maanta waxaa weli hakad ku jira ganacsiga iyo shaqooyinka waddanka maadaama ay dadku dhegta u taagayaan waxa ay noqon doonto natiijada doorashada iyo sida xaalku uu noqon doono dhinaca dhaqdhaqaaqa caasimadda nairobi aad ayuu u kooban yahay oo waxaad waddooyinka ku arkaysaa baabuur kooban oo waddooyinka socda xaaladda waddanka ayaa weli ah mid deggan kadib markii ay codayntii doorashadii shalay ay si nabad ah ay ku soo idlaatay marka laga soo tago cillado dhanka farsamada ah oo goobaha codaynta qaar ee dalka ka dhacay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee kenya ee i e b c loo soo gaabiyo ayaa lagu wadaa inay natiijada shaaciyaan marka ay soo gabagabowdo tirinta codadka doorashada ee hadda weli socota waxaana jira sharci iyo xeerar gaar ah oo ay guddiga doorashooyinka ee i e b c ay ku dhaqmaan si ay natiijada doorashada ay u shaaciyaan haddaba muxuu yahay sharciga u gaarka ah guddiga doorashooyinka kenya si ay ugu dhawaaqaan natiijada doorashada waxaa sharaxaya axmed mooge oo ka faallooda arrimaha kenya wadanka guud ahaan waa degan yahay codayntii saaka waxaa la filahayey inay natiijada gabagabowdo laakiin weli waa socotaa saaad og tahay wadanka doorashada istiijyo badan bay martaa broses bay leedahay waxay ka soo bilaabataa bolin stationka waxaa ku xigo constituency returning officer deegaan walba wuxuu leeyahay qof u qaabilsan inuu codadka xaqiijiyo bolin stationada ka imaaday kadib baa waxaa loo diraa national talent centerga meesha u sareysa wadanka codadka lagu xisaabinayo marka foomyaasha waxaa jira saddex foom waxaa jira form thirty-four a form thirty-four b iyo form thirty-four c hadda national talent centerga i e b c da waxay la wadeegaysaa bulshada in boqolkiiba sagaashan iyo toddobo form thirty-four a lasoo gudbiyey ay soo gudbiyeen boling stationadii taasi waxay ka dhigantahay marka hadda aan hadlayno wadanka presidential winaga waa la qiimeyn karaa i e b c preliminary result way soo saari kartaa oo hebelbaa yaa ku cadcad way dhihi kartaa laakiin si loo dejiyo shacabka xasilooni ay ugu dhammaato doorashada baa waxaa la rabaa wax walba inay broses cad ay maraan form thirty-four cgane la keena nairobi returning officaga deegaanada dhan wadanka ay nairobi keenaan la isku barbardhiga tii boling stationka ay soo direen oo onlineka ay kusoo direen iyo taa foomka la keenay inay isku eg yihiin in la isku barbardhigo marka la xaqiijiyana ninka u weyn i e b c ga waaxda doorashada wadanka uu ku dhawaaqo form thirty-four cga isagoo isticmaalahayo ku dhawaaqo qofkii raaya wadanka madaxweynaha iyo dhammaan wadanka natiijadiisa si official u soo baxdo musharaxiinta u taagan xilka madaxweynenimada kenya ayaa looga baahan yahay inay helaan in ka badan kalabar codadka saxda ah ee la dhiibtay iyo ugu yaraan afar meelood meel ka mid ah codadka la dhiibtay kalabar toddobiiyo afartanka gobol ee kenya si ay ugu guulaystaan xilka madaxweynenimada haddii arrintaasi ay suurtogeli weydo oo musharaxiintu ay buuxin waayaan shuruudahaasi waa in doorasho cusub la qabtaa soddon maalmood gudahood taasoo ay musharaxiintu marlabaad ku wada tartami doonaan caqabad kasta oo maxkamadeed waa in loo gudbiyaa maxkamadda sare ee dalka toddoba maalmood gudahood laga bilaabo maalinta lagu dhawaaqo natiijada maxkamaddu waa inay markaasi dhegaysataa oo go'aamisaa codsiga afar iyo toban maalmood gudahood go'aankeeduna waa inuu noqdaa kama dambays haddii maxkamadda sare ee kenya ay go'aamiso in doorashada madaxweynaha la doortay ay tahay mid aan sax ahayn sidii dhacday sannadkii labadii kun iyo toddobiiyo tobankii doorasho cusub waa in la qabtaa lixdan maalmood gudahood kadib go'aanka maxkamadda dhaarinta madaxweynaha la doortay ayaa lagu wadaa in la dhaariyo maalinta talaadada ah ee ugu horreysa oo ku xigta afar iyo tobanka maalmood laga bilaabo taariikhda natiijada lagu dhawaaqay amaba maalinta toddobaad ee kadib markii ay maxkamaddu xukunto doorashada dhinaca siyaasiyiinta soomaalida ee ka tartamaya magaalada nairobi gaar ahaana kursiga yaala degmada kamakunji oo xaafadda isliina ay hoos tagto weli waxaa sidaasi si la mida socota tirinta codadka doorashada ilaa iyo hadda ma jirto natiijo rasmi ah oo la shaaciyey khadar maxamuud xareed v o a nairobi
markana doorashooyinka minnesota afar gobol oo dalkan maraykanka ka tirsan oo ku jiro gobolka ay soomaalida ku badan tahay ee minnesota ayaa waxaa habeenkii xalay ahaa lagu qabtay doorashooyinka hordhaca ah ee tartamihii ku soo baxaa uu ka qaybgeli doono doorashooyinka xilliga dhexe ee bisha novembar waxaa doorashadii xalay ka qayb galay soomaali dhowr ah oo siyaasadda horey ugu jiray oo kuraastoodii xajisanaya doorashooyinkan horudhaca ah dadka kursigooda xajisanaya ee nofembar u baratamaya waxaa ka mid a ilhaan cumar oo aqalka koongareeska maraykanka ka soo gasha degmada shanaad ee gobolka minnesota iyo cumar faatax oo degmada laba iyo lixdanaad ka soo gala aqalka sanadka ee gobolka dadka siyaasadda ku cusub xalay doorashada hordhaca ah ee ku soo baxay waxaa ka mid a saynab maxamed oo ah gabar soomaaliyeed oo u tartamaysay kursiga degmada saddex iyo lixdanaad ee aqalka sanadka ee gobolka minnesota haddii bisha novembar ay kursigan ku guulaysato saynab waxay noqonaysaa gabadhii ugu horreysay ee soomaali ah muslim ah oo madow ah ee ku biirta aqalka sanadka ee gobolka minnesota doorashada kadib ayaa wariyaha v o eda ee minnesota maxamuud mascade uu weydiiyey saynab dareenkeeda caawa aad iyo aad baan u faraxsanahay maalintii ugu horeysay aanu kambeynka announce garaynayna adigaa noo yimi aad baan u faraxsanaa laakiin maanta alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay mahad iskale aad baan u faraxsanahay
mar walba kalsooni baad qabtay sida aad sheegtay markii horean kulanayna inaad kursigan ku guulaysanayso kalsoonidaasi halkee ka imaanaysa waxay ka imaanaysaa kalsooni waalidkayga ay igu soo koriyeen waxayna ka imaanaysaa kalsooni dadka bulshada magaalada minneabolis aad iyo aad ay igu taageereen iyo mar kasta aanu ordaynay bil kasta ay igu dhihi jireen waad qabanaysaa kursigan waanu ku taageersannahay halkaasay ka imaanaysaa
kursigan deegaanku ku yaalla soomaalidu aad ayay ugu yar tahay maxaad is leedahay guushaada waa ay keento adigu shakhsiyan aad qabata
aad baan bulshada ugu soo shaqeeyey afartii sannadood oo lasoo dhaafay waxaan ka shaqeeyaa aqalka siriga siriga minneapolis aan ka shaqeeya policieska aan haddeer ku tartamay already waxa weeyaan kuwa aan qoray oo aan ka soo shaqeeyey soo shaqada aad iyo aad baan u fahmay dadkuna way ogaayeen inaan shaqadaan hore uga soo shaqayn jiray so inaan kursiga qaato natural bay ahayd
gabar aad u da'yar baa tahay oo aad dhallinyaro u ah golaha sanadkuna waa meel dad aad u waaweyn ay joogaan khibrad badan leh cabsi miyaad ka qabtaa in aad qofkii ugu da'da yaraa muslina madooba oo halkaa ku biiraya aad noqonayso may aad baan ugu faraxsanahay waxaan rajaynayaa dad badan oo yar inay tabtayda soo raacaan oo ay kursiyaal u tartamaan oo ay kursiyaasha qaataan sababtoo ah dadka oo haddeer sanadka jooga ama aqalka sare waa dad waaweyn waxaana weeyaan waxaan ugu badan niman ah average person oo qofka tartama waa ama years old markuu qofka kariirkiisi soo dhammaaday anu shalii labaatan baa jiraa soo qofka ugu weyn waxaan ka yaraan doonaa toban sannadood laakiin taas waxay tusaysaa sida aynu baalisiga ama aynu budgetka u samayno inaynaan dadka yaryar ama dumarka madow ama dadka immigranta ama musliga inaynaan wax u qaban because sababto ah kursiga ma fadhiyaan
hal iyo laba waxyaabaha aad doonayso inaad wax ka qabato ee aad ku soo tartantay maxaa ka mid a kan ugu koowaad waxa weyaan caafimaadka waxaan doonayaa caafimaadka magaalada inaan ka dhigo si aanu qofku shaqadiisa ugu xidhnaan ama aynu ka dhigno free sababto ah saddexdii sannadood oo lasoo dhaafay anaga kambeynkyga waxaan dhahnaa shaqo jilicsan maaha shaqo adag soo dowladda waa inay shaqadaada ama noloshaada ku jilciso maaha inay ku adkayso taas waxaan ka wadnaa caafimaadka markaynu covid ku jirnay dowladdu waxayna siinaysay vaccinationka ama dhakhtarka markaa u baahan tahay iyagaana cover gareynayeen soo budgetka lagu cover gareyn karaa dadka magaalada way jiri kartaa qof kastana wuu xanuustaa weder ama qofka uu lacag badan yahay ama lacag yar yahay qof kasta wuu xanuustadaa so inaanu caafimaadka aan free ka dhigno tan labaad aan rabo inaan qabtana waxaa weyan waa public safety soo hadda magaalada public safetyga ama crimeka aad baa looga hadlaa iyo dadku way baqsan yihiin dadka carjackska dhaca taas waxaa weeyaan in wax laga qabto dowladdu way ka hadlaan laakiin waxba ma ka qabtaan soo inaynu fangareeno public safety systemkeena aqalka sanadka hore cumar faatax ayaa ugu jiray qofkii labaad ee soomaaliya oo ku biray aad noqonaysaa inkastoo aqalka hoose ay hodan iyo ku jiraan maxamuud nuur laga yaabo dad kale inay ku biiraan sida samakaab oo kale rajo laga qaba isagana adigii qof soomaaliya oo dhallinyaraha isaguna inaad sanadka wada gashaan dadka soomaalida ee gobolkan degan maxaad is leedahay way uga dhigantahay waxay uga dhigan tahay in ay na tusto horumarka aynu soo marnay ilaa iyo markaynu maraykanka namay almost afartan sannadood ka hor qof baa federaalka inuu jooga hadda laba qof oo yaryar baa aynu aynu keennay oo sanadka jooga waxaana tusaysaa dadka soomaalida inaynu dadka yar yaryar aynu dooranno oo fahmaya sharciga iyo budjetka ah siyaasad waxbayna u qaban karto haddaynaan wax ka faa'iidaysan aad waa mahadsanta aad aa mahadsanta
taasi waxay ahayd saynab maxamed oo ah gabar soomaaliyeed oo ku guulaysatay doorashada horudhaca ah ay ugu tartamaysay kursiga degmada saddex iyo lixdanaad ee aqalka sanadka ee gobolka minnesota waxay u waramaysay waryaheenna maxamuud mascade haddaba waxa ay guusha soomaalida ka soo hoyeen doorashooyinkii ka dhacay gobolka minnesota uga dhigan tahay bulshada soomaaliyeed ee ku nool gobolkaasi ayuu maxamed bashiir cabdiraxmaan weydiiyey gariiqaan amiin haaruun oo ah qareen ka howlgala gobolka minnesota
si fiican bay doorashada u dhacday shalay oo nabdoon dhalinyaradii tartamaysay maaragtay mas-uuliyiinta xilal kala duwan u tartamayana isreebreebkii qayb badan oo kusoo baxday ugu yaraan hal wiil baan xasuustaa qofka ka haray macnaha oo tartan muuqda waday laakiin way kusoo baxeen waxayna u gudbeen electionka iyo maarata doorashada soo socota ee bisha november qaarkood si maaragtay aada isugu dhow bay kusoo baxeen qaarkoodna si fiican oo maaragtay waqt in badan bay ku hogaaminayeen codadka marka xilalka loo kala ordayey haddaad soo soomaalida oo kale aan ka ka hadalno maxaad nooga sheegi kartaa waxaa ugu sarreeya xilalka loo kala ordayey congress woman ilhaan cumar ama maaragtay xildhibaanad ilhaan cumar oo ka tirsan congresska dalka maraykanka ayaa ugu sarreysay xubnaha tartamayey waxaa sidoo kale tartamayay xubnaha golaha deegaanka sanadka iyo aqalka wakiilada labadaba way tartamayeen ee deegaan ahaan minnesota marka waxaa kusoo baxday gabar la yidhaahdo xusid mudan runtii zayna maxamed oo noqonaysa ama noqon karta qofkii ugu horreeya dumar ah oo golaha sanadka gobolka minnesota ee madow oo ka tirsanaada marka taasina waa guul macnaha inkastoo inan dee doorashadii kusoo wada bixin oo hadda isrereeb ay tahay laakiin deegaanka ay ka soo baxday baa wuxuu yahay mid dimuqraadi ah iyaduna xisbiga dimuqraadi ay ka tirsan tahay marka waxay u badan tahay inay ku guuleysan doonto
xildhibaaneed ilhaan cumar oo kale doorashadan waxaa la sheegay inay ahayd tii ugu adkeed oo ay si dirqi ah ay kusoo gudubtay marka arrintaasi maxay uga dhigan tahay mustaqbalkeeda iyo mararka kale ama tartanada soo socda runtii waxay ka dhigan tahay in ay ay taageerayaasheeda iyo dadka dimuqraadiga taageera ay maaragtay kala kulmayso cadaadis oo aysan isdhiganin marna xilka lagu magacaabay dee maaragtay mar unbaad adiguna weyn kartaa laakiin marna inaan las dhiganin oo qofku uu dadaalo si maaragtay uu mar kasta oo uu tartamayo si kasta oo high profile u noqdo qofka ama maaragtay heer sare u gaaro oo magaciisa meel fog u gaaro haddana wixii waa dimuqraadiyad iyo cod marka mar walba in maaragtay uu qofku muujiyo dadaal dheeraad ah iyo tartan isu diyaariyo runtii waxaa laga dhahan karay ilhaan oo kale in aan waktigan ay loo arkayay inaysan cidi ka hor imaan karin laakiin haddana markii codka la qaaday aad bay isugu dhowaayeen marka waxay u tahay xasuusin dhammaan dadka cod codka maaragtay hela si ay marka dambe isu diyaariyaan mar walba ayna isu dhigan waa tahay garyaqaan amiin haaruun intii ololuhu jiray waxaa jiray warbaahinta qaar dhinaca midigta oo kale oo aad u dhaleecinayay musharaxiinta soomaalida ah bal arrintaasi maxaad nooga biirin kartaa runta arrintaasi wax weyn kama bedeleyso horta murashaxiinta soomaalida soo baxay dhammaantood waxay ka tirsanayaan xisbiga dimuqraadiga marka dee xisbiga jamhuuriguna maaragtay mar walba qof kasta oo u tartama ka tartamaya xisbiga dimuqraadiga wuxuu u yahay taarget iyo inuu kasoo horjeedsado oo brobagando iyo buug ku furo oo lacag badan ay ku bixiyaan siday dhaliiladiisa u muujin lahaayeen ayay ka shaqeeyaan taasina wax iska caadiya sidoo kale dimuqraadiguna sidaasoo kale ay sameeyaan soomaalidana waa dhaqan u bilaabay madaxweynihii xilka ka degay donald trump hore in soomaalida la bartilmaameedsado oo maaragtay kuwa tartamaya iyo shacabkaba wax laga sheego laakiin soomaalida minnesota waxay waxay dhaqan geliyeen meel ama waa laga muuqdaa ama waa laga maqnaadaa si fiican baan uga muuqanaa gobolkan hadday noqoto siyaasiyiin tartamaya iyo hadday noqoto shacabka caadiga ahba marka runtii waa cudud muuqata intaa waxay garab wadaan oo runtii iyadana meesha ku jirta in ay shukaasi aada u baaxad weyn ay bilaabeen maaragtay dadka maanta ka tirta xisbiga jamhuuriga oo runtii aad arkaysid markii subar ciid ama ciiddii weyneyd la qabtay ee ciidul adxa oo afartan iyo shan kun ay isugu yimaadeen hal meel oo ku tukanayeen dadka taybalada u badan lahaa ee maaragtay shukaasiga u badan waday waxay ahaayeen xisbiga jamhuuriga iyagoo markaas doonaya dadka soomaaliyeed inay ku qanciyaan inay waxyaalo badan ka midaysan yihiin doorashadan isreebreeb ayay ahayd oo xisbiga dhexdiisa ah musharaxiinta soomaalida ee soo baxay ee dimuqraadiga xisbigaasi ka soo baxay markii november la gaaro waxay la tartami doonaan kolleyba musharax jamhuuri ah rajadooda bal ka waran rajadooda aad bay u fiican tahay inta badan waxay ka tartamayaan meelo dimuqraadigu ay aada ugu xoogan yihiin oo deegaan ahaan aysan ka soo bixin muddo dheer dad maaragtay jamhuuri ah hase yeeshee mar walba wax walba waa la filan karaa qofka dad doorasho galo inuu guulaysto iyo in laga guulaysto labadaas ay dhexaysaa marka dadaal unbaa laga rabaa qof walba laakiin inta badan hadda waxaan isleeyahay meelahay ka soo baxeen waa xarumihii dimuqraadiga ee magaalooyinka dhexdooda ahaa marka sida dhaqanka ahna jamhuuriga waxay u badan yihiin magaalada dibadeeda dibaddeeda iyo xaafadaha iyadaha bannaanka ah laakiin markay timaado magaalooyinka waaweyn inta badan waxaa u badan dimuqraadiga meelahay ka soo baxeenna waa magaalooyin ka weyn
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan aamiin haaruun oo ka mid a sharciyaqaanada soomaalida maraykanka oo ugu warramayay maxamed bashiir cabdiraxmaan magaalada seattle ee gobolka washington ee dalkan maraykanka oo ah gobolka saddexaad ee ugu badan ee soomaalida ay ku nooshahay ayaa waxaa kusoo badanaya dadka soomaalida ee guryaha laga saarayo waxaa ugu wacan qiimaha kirada guryaha oo gobolkaasi cirka isku shareeray iyo soomaalida oo ka mid ah dadka dhaqaalahooda uu hooseeyo wariyaha v o eda jacfar kuukay ayaa qaar ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa qaxootiga xaqa ama xuquuqda dadka soomaalida ah ee gobolkaasi la xiriiray wuxuuna nooga diyaariyey warbixintan
gobolka washington waxa uu ku yaalaa galbeedka fog ee dalkan maraykanka magaalada caasimadda ah ee washington d c waxa uu u jiraa qiyaastii laba kun iyo toddoba boqol oo mayl marka laga soo tago minnesora iyo ohio waa gobolka saddexaad ee soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin inkastoo aanan tirakoob saxa laga haynin guud ahaan soomaalida maraykanka haddana jaaliyadda ku nool gobolkaasi washington iyo magaaladiisa ugu weynee siyaara waxaa lagu qiyaasaa ilaa soddon kun oo qof siyaaro waa magaalo nolosheedu ay qaali tahay inta badan soomaalida uu dakhligoodu hooseeyo ee degganna waxa ay dhibaato weyn ku qabaan dhinaca guriyeynta muddo siddeed sana ah qiimaha lagu kiraysto guryaha in ka badan labalaab ayuu sare u kacay taasina waxa ay keentay in soomaali badan guryaha laga saaro oo ay derbijiif noqdaan amaba ay ku sigtaan zahra bashiir faarax oo loo yaqaano maama zahra waxa ay maraykanka soo gashay ka hor intii aanay dowladdii dhexe ee soomaaliya burburin hadda waxa ay madax ka tahay hay-adda somaali community service ee siyaaral oo shaqadeeda soo bilowday sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo sagaashankii maama zahra waxa ay qiraysaa dhibaatada dhinaca guryaha ah ee soomaalida ku habsatay taasoo ku xambaartay in ay magaalooyinka waaweyn ka barakacaan dadkeena badanaa deganaan jira siyaaro aad ay uga guureen oo u guureen xoogaha markii siyaaro laga baxo waana majority badanaa waxaa noqotay dadkeena keliya iyadoon ahayn laakiin magaaladii dhanaaba iska qaali iskaba noqotayba oo guryihii halkii guri awal aan marka hore aan ku ijaaran jirnay kun doolar ee hadda wuxuu noqday saddex kun oo doolar marka soomaalideena badanaa kama bixi karto taas oo kale waa dad iska low income oo alxamdulilah inkamkooda uusan gaarin xamdi sheekh maxamed cabdulle horeeye waa agaasimaha hay-adda african community housing and development shaqada ugu weyn ee hay-addeedu ay qabato sida magacaba ka muuqata waa guryodejinta bulshada afrikaanka ah ee gobolka washington waxa ay ka sheekaynaysaa sababta ugu weyn ee qoysaska guryaha looga saaro waxa weeye dhaqaale iyaga ka soo horreeyo meel u yaalay ma jiro waxyaalaha ay qaataan oo ku saabsan inay yacni dawladda welfareka ay siiso oo aan ku fillayn guryaha oo cirkaas cirkooda ijaarku marahayo isla markaasna ay u raacsan tahay markay iska bixin waayaan in eviction lagu sameeyo guriga laga saaro ee guriga markii laga saarana ay bannaanka ugu soo baxaan inay homeless noqdaan waxyaalahaasoo dhani waa waxyaalaha hay-adda african community housing and development
soomaalida oo lagu tilmaamo bulsho istaageeridda ku wanaagsan iyo dadaalka hay-adaha iyo ururada bulshadu ay sameeyaan aawadey inta badan qoysasku derbijeef ma noqdaan marka guryaha ay degan yihiin laga eriyo sida ay sheegaysa maama zahraa waxaan isku sameynaa iscaawinaa annaga ayaa guryo kale u raadinaa ama guryo kale waxoogaa ka raqiisan hadday aan qofkaas aragna intuu jidka jiifan lahaa banaanada aadi lahaa waxaan raadinaa haddee matel marka ay famil yihiin oo kale waxaan u raadinaa ama family ama friend dad kale oo saaxiiba ay yihiin ama guryo kale marka meelaan u raadinaa bcause dhibaatada badanaa waxaa noogu badan in homeless ay ku sigtaan waa dhalinyarada dhalinyarada marka layiraaho okay adigu siddeed iyo toban sano waa ka weynaatay waa inaad guri raadsataa waa inaad shaqaysaa wixiina isma keeni karaa marmarka qaarkooda dhalinyarada ayaa u badan dadka soomaalida ah ee sida fudud derbijiifka ku noqda waxaanay dhibaatadaasi la wadaagaan da'yarta maraykanka qaar ka mida daraasadaha arrintan laga sameeyey ayaa lagu sheegay in tobankii dhallinyaro ah ee da-doodu ay u dhaxayso siddeed iyo toban ilaa shan iyo labaatan jir uu midkood derbijiifka ku biiro ugu yaraan sannadkiiba mar xamdi cabdulle waxa ay sharaxaysaa sababta soomaalida derbijiifka ah amaba ku sigata ay barbaar ugu badan yihiin oo dhallinyarada homeleskaahi waa badnaanaysaa sababahay u badnaanaysaana waxay u badan tahay dee ilmuhu markuu ama dhallinyaro yahay khaas ahaan lix iyo toban toddobiyo toban sideed iyo toban gaaraan faamiligii maaragtay waa isku fillahay oo moodaysa inay isku filan tahay markay mararka qaarkood banaanka u baxaana ay arkayaan inayna isku fillayn maxaa yeelay dee outside markii loo soo baxo ciyaari ma taallo taasaa ugu badan homelessnesska hay-adda african community housing and development waxa ay si gaara u caawisaa dadkan soomaalida u badan ee uu dakhligoodu hooseeyo haddana kirada guryaha ay ku kacday waxaana ku baxa lacago malaayiina oo dowladdu ay hay-adda u soo mariso sida ay tilmaamayso xamdi cabdulle oo hay-addan agaasima ka ah waxaanu qorannaa garaamo ku saabsan howlahaa sidii dadka homelessnesska ama prevention loogu samayn lahaa oo looga celin lahaa inuu qofku banaanka ama dhaxanta ama kuleylka ama dabaysha isagiyo caruurtiisu ugu soo baxaan kaysas badan baanu haynaa soomaalida gaar ahaan haddaan u fiiriyo aad u badan sahre bashiir faarax oo loo yaqaano maama zahra oo maamusha hay-adda somaali community service ee siyaara waxa ay si wahsi aanu ku jirin u caawisaa soomaalida dhibaataysan adeega iyada shakhsiyan iyo hay-addeeduba ay bulshada u qabtaan kuma koobna dhinaca guriyeynta iyo ka hortagga derbijiifnimada laakiin waxa ay caawisaa qof kasta oo garab u baahan waxa ay sheegaysaa caqabadaha ay mararka qaar iyada iyo dadka ay taakulaynaysaban la kulmaan tan iyagu xanuudba wadnida waxay ahayd maamo aan la jiray oo xoogaa dhagahana ka cusleed in laygu yidhaaho bannaanka uga bax waa inay iyada af ingiriis ku heshaa waana siddeetan siddeetan jir marka qofkaasoo kale laguma hadli karo marka xanuunkii ugu reebto inay xoogaa aan ma hilmaamo oo inkasta oo soomaali badan ay la daalaadhacayaan duruufaha nololeed ee ka jira gobolka washington haddana waxaan la dafiri karin in ay jiraan kuwa nolosha guul ka gaaray oo qaarkood ay ganacsiyo leeyihiin kuwa ay sharikado waaweyn madax ka yihiin kana shaqeeyaan qayb kalena ay ka mid noqdeen maamulka golayaasha gobolka looga arrimiyo
mahadsaned jacfar kuukaay oo warbixintaas noo diyaariyey halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington goordhow waxaad dhegeysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale balse marka hore aan idin dulmalo qodobadii wararka ugu waaweynaa tirinta codadka doorashada madaxtinimada ee dalka kenya ayaa weli socota ilaa fiidnimada caawa arbaco ah taas oo natiijadeeda ay sugayaan shacabkii shalay u dareeray codaynta si ay u bedelaan madaxweynaha xilka kasii degaya ee uhuru kenyatta wararka kasoo baxaya tirinta ayaa sheegaya in william ruuto oo ah madaxweyne ku-xigeenka kenya uu tiro aan badnayn ka horeeyo ra-iisul wasaarihii hore iyo mucaaradka ugu muddada dheer dalkaasi raila odinga kaas oo hadda ku jira wax u eg tartankiisii ugu dambeeya ee uu gelayo doorashada madaxtinimada ee dalka kenya ruuto ayaa hadda ku hogaaminaya koob iyo konton boqolkiiba halka ninka la tartamayana uu haysto toddobiyo afartan wax ka badan boqolkiiba dadka codeeye ayaa ah labayo toban milyan iyadoo la tiriyey ilaa iyo lix milyan iyo bar codadka ah sida uu kusoo waramayo wariyaha v o eda ee magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere labayo toban milyan oo ruux ayaa codeeyey doorashadan taasoo aada uga yar tiradii markii hore la filayay inay usoo baxaan oo lagu qiyaasay labayo labaatan milyan oo ruux doorashadii talaadadii ayaana tijaabo u ah xaaladda dhaqaale ee dalka ugu weyn bariga aan idhaahdee dhaqaalaha ugu weyn bariga africa waa markii ugu horreysay ee doorashada kenya uusan ka qaybgalaynin musharax ka socda qowmiyadda ugu ballaaran dalkaasi ee kikuuyada taas oo dalkaasi madaxda ka soo jeeda ay xukumayeen afartan sano muddada ay xorta yihiin in ka badan toban ruux ayaa lagu dilay arbacada maanta ah kadib markii duqeymo madaafiic ah oo ruushka ku garaacay deegaano ku yaala bariga iyo koonfurta ukraine iyadoo madaxweynaha ukraine valadimir zelenski uu wacad ku maray inuu dib u qabsan doono qeybo ka mid ah dalkiisa oo moscow ay kala wareegtay toban sano ka hor saraakiisha ukraine ayaa sheegay in ciidamada ruushka ay weerareen magaalada manhates ayna ku dileen saddex iyo toban ruux iyagoo intaa ku daray in weerarka uu sidoo kale waxyeeleeyey iskuul gudoomiyaha gobolka valentin renishenko ayaa sheegay in qiyaastii labaatan dhismo ay burburiyeen madaafiicda ruushka gabar saddex iyo toban jir ah oo ka mid ahayd saddex ruux oo lagu dhaawacay weerar kale oo waaberigii maanta ka dhacay koonfurta ayaa ka mid ahaa dadka waxyeeloobay madaxweyne zelenski ayaa sheegay in kiyef ay ka go-an tahay inay dib u qabsadaan jasiiradda kremia taas oo ruushka uu xoog uga qabsaday dhegeystayaal warkeenii dunidana waa naga intaa halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington mar kale dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
magaalada muqdisho waxaa ku soo badanaya jaamacadaha sida gaarka ah loo leeyahay kuwaas oo ay wax ka bartaan arday fara badan waxaana jirta inay kala duwan yihiin dhaqaalaha lagu dhigto haddaba tayada waxbarashadu ma waxay ku jirtaa in jaamacaduhu bataan mise in la soo koobo waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka cilmibaarista soomaaliyeed doctor shaafici shariif maxamed iyo xasan cumar maxamed xasan mudane oo ka tirsan barayaasha jaamacadaha magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya shaafici xasan kaafi aad ayaa u mahadsan tahay adigii bahda v o a waa salaama marka koowaad iyo saaxiibkii xasan mudane oo barnaamijka ila qaybgalayo dabcan sidaan ognahay maanta soomaaliya waxaa ka howlgala ku dhowaad boqol jaamacadood sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada jaamacadahaasne dabcan waxaa la furo wixii ka dambeeyey burburkii dalka oo kahor waxaa jira hal jaamacad oo keliya jaamacadihiina waxa ay naqdeen intooda badan waa private ama boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa private oo dad gaar ayaa iska leh dabcan marka la furayna qaarkood waxaa loo furay sidii goobihii ganacsiga oo wixii loo yaqaano meto business oo anigaba ganacsi aan leeha adigana ganacsi samayso marka jaamacadaha waxaa moodaa in ay baahida jirto in ka badan ayaga la sameeyey oo xataa marka aad fiiriso wadamada deriska annaga ayaa ka jaamacado badan marka si guud ama si gaara waxaan doodeeda ku salayna baahida jaamacadaha wadanka jiro in ka badan ayaa furan tayadii loo baahnaa ee jaamacadeed ee dalka uu rabay inuu arday taya leh soo saarane dabcan weli lama gaarin siyaabo badanna waa u aanayna haye xasan mudane xasan kaafi waa mahadsan tahay dictoorka isagana aadaa uga mahad celina horta meelo badan oo dictoorka uu ka hadlay waan ku khilaafsanahay aniga waxaan aada u taageersanahay in suuqa la furo oo ii sheeg jaamacaduhu ay ay ay ay si xor ah suuqa usoo geli karaan laakiin markay timaado dhanka tayada waa dood guud oo weli taagan waaye ii sheeg ayada dowladda laga rabaa wasaaradda waxbarashada inay sameyso waxyaaba lagu kala xulo jaamacadaha laakiin adduunka markaa fiirisa hadda maraykanka laftiisa markaa fiirisa jaamacadaha ugu badana ku yaala adduunka marka suuqa waa furan yahay jaamacaduhu way furmaan faa'iidooyinka ay ay helayaan ardada iskuullada kasoo qalin jabinaya haddii mar jaamacaduhu ay badan yihiin qofku wuxuu haystaa kala doorashooyin badan ama options waxay dhahayaan uu heli karaa haddii jaamacaddan ay ku adkaato wuxuu dooran karaa jaamacad kale ardada qaar markaa fiirisa waa la socotaa wadanka dhaqaalihiisa aadood runtii u hooseeyaa arday badan waxaa jira dhaqaal ahaan aan awoodin karin jaamacadaha tobanka jaamacadood ugu sarre wadankan aan aadi karin laakiin waxay heli karaan intay guriga joogi lahaayeen ama ay waxbarashada ka quusan lahaayeen ama hadhow bulshada ay dhibaato ku noqon lahayen waxay heli karaan jaamacado kale oo ay aadi karaan jaamacadahu inay bataan oo suuqu furmo oo la tartamo oo tartan iyo loolan uu ka dhex bilaado jaamacadaha gudahooda oo koox gaara meeshaan loo xirin waa soo dhoweena doctor shaafici maxay ku habboon tahay in la soo koobo tirada jaamacadaha waxaan ku sababeynaa dhowr arrimood waa marka koowaadi haddii jaamacadaha ay tiro ka bataan macalimiinta wadanka joogto ee qualifiedka ah ama aqoonta ilaa iyo heer master ilaa b h d haysta ee macalimiinta ah way ay kooban yihiin haddii marka macalimiintii koobnaa ay jaamacadaha tirada ka bataan waxay qaadan doonaan macalimiin aan qualified ahayn waxaan ognahay hadda mararka qaarkood wadanka ka dhacdo in macalin digrii haysto oo arday digrii haysto oo wax u dhigo marka laba qofood isku aqoone inay wax isu dhigaan dabcan waa qalad waxaan kaloo ku sababeynaa jaamacadihii dhaqaalo ku filan ma heli karaan maxaa yeelay saaxiibkii mudan hadda wuxuu leeyahay haddii suuqa la furo ardayda meelo kale aadaan laakiin arday kooban jaamacad hesha boqol arday boqolka arday macalimiinta ma lacag laga siinaa cambus facilitieska ay haystaan waxaa laga yaabaa guri yar oo villo ah in jaamacadda laga dhigo oo ardayga wax lagu baro qol afar mitir oo loogu talagalo hooyo aabo inay ku noolaadaan oo boqol arday ama konton arday la isugu geeyo taasoo iidan aan wax u dhimi karto qualitiga sidoo kale marka aan fiirino curriculumka jaamacadaha hadda wadanka wax lagu barto update ma ah waxaa laga yaabaa curriculum laga soo tegay toban sano ka hor labaad ama buuga addition one addition two in wax lagu barto meesha hadda caalamka addition eleven ama addition two alif la marayo intaas waxaa dheer oon dhihi karaa marka aad fiiriso waxa loo yaqaano digital library jaamacadaha wadanka maanta hal jaamacad oo digital library leh ma jirto sida oo aan ognahay sanadka muqdisho waxaa soomaaliya waxaa kasoo qalin jiray isku dhawaad shan iyo toban kun oo arday in maanta loo baahdo shaqaale ajnabi ah waxaa u sabab ee tayada jaamacadaha ardayda kasoo baxeyso aan qualification loo baahna aanan gaarsiisaneyn xasan shaafici waxa uu qabaa in la soo koobo tirada jaamacadaha adiga maxaad ku doorbidaysaa inay jaamacaduhu bataan horta hadaayane waan ka dhawaajiyey dhanka marka la fiiriyo dhanka dhaqaalaha marka la fiiriyo wadanka waa la socotaa sanadkii inta iskuullada kasoo qalin jibisa marka ustaadku wuxuu sheegay labaatan jaamacadood meelahaas camal wadanka dhahan lagu soo koobo marka waxaa laga yaabaa sanadkii intaas labaatan kun soddon kun oo arday oo graduate oo iskuullada kasoo baxa inay inay jiraan soddonkooda kun qoysaska ay kasoo jeedaan ama faamilkooda marka la fiiriyo qaar kamid a dhaqaale haystaan waa awoodi karaan labaatanka jaamacad inay aadeen kuwa aan awoodi karin intay aadayaan marka option ku furan waxay tahay inay ama tahriibaan ama ay noqdaan dad drop out waxay dhahaan waxbarashada iskaga hara dhibaatada bulsho u geysta laakiin wixii in la kala dabaqad in lagu sareeyo oo jaamacadaha qaar kuwa dabaqadaha hoose dhaqaalaha aan awoodi karin oo faamilkooda aysan ka bixin karin lacaga jaamacadaha weyn oo lacagaha badan lagu dhigto hadda example kuliyadda oo marka la fiira caafimaadka jaamacadaha qaar saddex boqol laba boqol iyo kon doolar in lagu bixiyo laba bishii jaamacada waxaa la heli karaa boqol iyo kon doolar boqol labaatan ah oo fiican jaamacada waxaa la heli karaa discounti sameynaya ama qiimo dhimis sameynaya dhanka tayada markay timaado waxaan rabay inaan ku celiyo doctoorka tayada markay timaado dowladda kaalinteeda waay dowladda ayadaa laga rabaa inay sameysato waxaaba criteria ama ay ku xulan karto yaa jaamacad noqon karoo kale inay doodo abuuri karto waxbarashada isbedel lagu sameeyo cidda jaamacad noqonaysa waxa laga raba ayadaa la rabaa inay la timaado laakiin in la dhaho numberska hala dhimo ani waxaan u arkaa waxaan dha inay dhigjoojin yihiin waxaynu joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo doctor shaafici xalka waa aada u fududahay jaamacadahan tirada badan leh halka yareeyo si loo helo jaamacado yar oo qualityle oo lagu tartami karo ardayga aan awoodin waxaa jira wax loo yaqaana scholarships waxaa lagu qasbi karaa jaamacadaha inay qiimaha dhimaan saaxiibka xasmud wuxuu ku celceliyey war lacagta koostiga dadka ma awoodaan dhib ma laha qofka aan awoodin jaamacadaha waxay bixin doonaan sanad kasto boqol laba boqol kun boos oo ah scholarship oo lagu foorsi gareynayo anagoo kun iyo shan qof shan iyo toban kun noo soo qalin jibinaysa inay keenyaan indi bakistaaniyiin ee wadankeena usoo shaqa doontaan anagoo shaqa la-aanteen ay tahay boqolkiiba toddobaatan waxay keeni kartaa in aanan macnaka si guud marka waxaan dhihi karaa tayada ayaa ka muhiimsan tirada xasan mudane dhinacaada xalku muxuu yahay aniga xalka waxaan u arkaa in aan dadka la caburinin jaamacaduhu bataan ardayda soo qalin jibinaysa iskuullada ah fursado waxbarasho oo kala duwan ay heli karaan jaamacado kala duwan ama scholarship ha bixiyaan ama yaysan bixinin in qofku markasta uu heli karo options kala duwan dhanka tayada markay timaadaan waa dhibaato guud oo annakana haysata dhan walbo markaad dadkeena ka fiirisa tay xumaa jirta dowladnimadaba ka bilaabo laftigeeda hadda laga hadlayo tayada ugu xunaa jirta markay timaado dhan qualitiga marka ilaa inta mustaqbalka laga hela wasaarad waxbarasho oo awood u leh in ay jaamacadahani kala saarto oo shuruudo kala duwan kala saarto inta laga gaaraya jaamacaduhu hanoo bataan ardaydu waxa noo barato intay naga tahriibi lahaayeen dhibaatooyin badan oo gudaha intay qeyb ka noqon lahaayeen waxbarashadu ha aadaan afar sano ha ismashquuliyaan laba sano master hadday aadi karaan ha aadaan qofku ha isdhiso mustaqbalka doctoorka wuxuu ka dhawaajiyay shaqalaan badanaa jirta shaqalaan jirta waxaa keenaysa waxaa fursadayaa yar marka laakiin ha noqdaan dad wax bartay oo ii sheeg fursadaha mustaqbalka sugaya intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen doctor shaafici shariif maxamed iyo xasan cumar maxamed xasan mudane tan iyo kulanti dambe nabadey
aad ayuu u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinayey xubintii dooda gaaban markana dhegeystayaal wargoor dhow naga soo gaaray magaalada jowhar qarax ismiidaamin ah ayaa goordhoweyd oo caawa ka dhacay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle qof xirnaa jaakad walxaha qarxa ay ku jiraan ayaa isku qarxiyey meel u dhow hoteelka city kadib markii ay rasaaseeyeen ilaalada hoteelka sida uu v o a u xaqiijiyey mas-uul ka tirsan hirshabeelle ilaa laba qof oo ayaa la xaqiijiyey inay ku dhaawacmeen amniga magaalada jowhar ayaana sii xumaanayay maalmihii u dambeeyey kadib qaraxiis midaamin ah oo ka dhacay qaraxa caawa ayaa qaraxa caawa ayaa ka dhacay meel aada ugu dhow madaxtooyada maamulka iyo hotel ay degan yihiin inta badan wasiirada iyo xildhibaanada hirshabeelle markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinteenii haweenka iyo qoyska waxaa inoo haysa caashi ibraahim aadan
kulanto wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska magaalada boosaaso waxaa ka jira macadyo haweenku ay ku bartaan xirfado shaqo abuur u noqda qaar ayaa iminka ku guda jira barashada xirfadahaas iyadoo ay jiraan kuwo horay u dhammaystay waxbarashadooda islamarkaasna goobo ganacsi ka furtay gudaha boosaaso iyo magaalooyinka ka baxsan xirfadahan oo ah kuwo dhowr bilood ee haweenku ku bartaan ayaa isugu jira midabaynta dharka cillaansaarka tolidda dharka iyo qaar kaloo badan kowsar cabdinaasir xasan oo ka mid ah macalimiinta haweenkan waxbara ayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska waxa ay uga warantay sida ay haweenku fursadahan uga faa'iidaystaan
runtii waxaa waxbarnaa gabdho badan iskugu jiro hooyooyin iyo gabdho yaryar iyo kuwo waxbarasho iskaga yimi waxaan cilaanka barnaa arday gaaraysa sanadkii waxaan soo saarnaa arday gaaraysa lix boqol ama shan boqol oo arday ah waxay xirfadda cilaan saarka baahi weyn ka dabooshay hablo badan oo dhar gadi jiray suuqyada taagnaan jiray oo baahidooda ay dabooshay xirfadda cilaan saarka waxaa si weyn loogu shaqaystaa maalmaha ciidda khamiista iyo jimcadu dadka dalxiisyada ay aadaan anfac wuxuu soo saaraa qaybta qorxinta arday taya leh oo qaybtood macalimiin isku bedela inay ka shaqeeyaan jaamacadda boro mahadeertaan maasha allah xirfadda farsamada gacanta ee cilaansaarka aad bay u fiican tahay waxaan barnaa cilaansaarkii meekaabkii iyo timidhisidii sharaxaadda sida artis u noqon lahaayeen bugaagta ugu sawiri lahaayeen majaladahoo kaleeto inay suuq geeyaan ay bugaag soo saaraan oo iibiyaan waxaan u mahadcelinaynaa macadka farsamada gacanta ee anfac iyo dhammaan waalidiintii ku taakulay inay gabdhahooda waxbartaan oo soo saaraan gabdho shaqaysta iyagoo waddankooda jooga haweenkan bartay xirfadahan ayaa qaarkood waxa ay goobo ganacsi ka furteen meelo ka baxsan gudaha magaalada boosaaso sida ay mar kale barnaamijka haweenka iyo qoyska ay u sheegtay kowsar oo ka mid ah macalimiinta haweenkan waxbara dadka qurxinta aan barno waxay iskugu jiraan hooyooyin gabdho yaryar iyo maamooyin da-ah waxay waxbartaan xiliyada xagaag oo kaleeto saddexda bilood dadku xagaaga ku maqan yihiin qaybtood markay laba bilood ama saddex bilood ay bartaan waxay aadaan tuulooyinkii dadka u xagaabaxay iyagoo kusoo shaqaystay ay dibna ugu soo noqdaan ma haddaasna waxaa iskale macadka anfac oo garab weyn ka qaatay in baahidii dadka shaqo uu daboolo oo xirfadda farsamada gacanta cilaansaarka ah waxaa jira haween guryahooda iyagoo jooga ku shaqaysta oo loogu yimaado guryahooda loogu tago iyagoo meel furan oo helaya biilkoodana kasoo saaran kara iyagoo gurigooda jooga dadkana ugu cilaama dadkana bara iyagoo gurigooda jooga oo ku shaqaysta
inkastoo haweenka qaar ay bartaan hal xirfadeed oo keliya waxaa jira haween iyagu u xusul duubaya inay bartaan dhowr xirfadood si ay ugu shaqaystaan waxaan ahay hooyo ardayada magacayga waxaa la dhahaa mako maxamuud maxamed waxaan wax ka bartaa macadka anfac waxaan bartaa xirfadaha gacanta hadda middo bila baan dhiganayay kariska waa laga bilaabi doonaa insha alla waan qornahay laakiin hadda qarqaanka iyo cilaankaan bartaa insha alla waxaan rajaynaya inaan ku faa'iido waxna ka faa'iido xaafadayda la tago ku shaqaysto baan insha alla ka rajaynaya haween badanoo ku faa'iida oo waxaweye ku shaqaysta baan arkay anigana dareenkayga saasaa soo kicisay waxaan arkay hooyooyin ila mida oo xaafadooda iyagoo jooga xirfadaha ku shaqaysanaya kariska iyo harqaanka iyo cillaansaarida kulliba ku shaqaysta xaafadooda iyagoo jooga anna waxaan rajaynaya xaafadeeda insha alla markaa dib ugu laabto inaan ku shaqaysto xirfadahaas oo dhan ku faa'iida magacayga waa xaawe cabdi maxamuud waxaan ahay ardada dhigata saddexda xirfadood oo kale ah cilaansaarka mxuahayto qarqaanka iyo sida dharka loo kariyo run ahaantii aad baan u jeclaa mar walba inaan barto waxaan rabaa inaan ganacsi kale ganacsi kasii sameeyo saddex meelood oo kala duwan weliba haddar laba ka midaan ku shaqaystaa sida dharkariska iyo muxuu ahayeto cilaansaarka aad baan u jeclay xitaa waxaan jeclahay wixii lay baray inaan cid kale sii baro aan meel wax lagu baro aan sii furto runtii horta shaqada tan waa shaqo muxuu ahaayeto furfuran oo durbaba qofku muxuu ahayeto dhaqaale ka heli karo waxaan rabaa inaan ganacsi ka sameeyo waxaa rabaa inaan dad sii baro waa gartay iminka laba goobood baad ii sheegtay inaad ku leedahay boosaaso shaqaalaha ka shaqeeya maxay isugu jiraan oo shaqada hadda labada midood aan ku shaqeeyo sida cilaan saarka iyo muxuu ahayeto dharka la kariyo shaqaalaha hadda badanaa waxay laba u kala baxaan kuwa aan macadka isla dhameynay iyo kuwo muxuu ahaayeto caadi aan iskula shaqeyno xitaa waxaa jira kuwo aan meesha isla wadaagna baa jirto aan isla wada shaqeysano markii aan meesha usoo wada dhameyna isla furanay waxaa jirtay dad voluntery marka hore wax lagu baray aan wax ku barnay oo haddeer suuqa gashay oo shaqaysata oo skillskii iyo muxuu ahaye xirfadii la baray suuqa kaga shaqaysta gudihiisa iyo qeyb ka mida annaga noo shaqaysa magaceyga leyli ibraahim cabdalle isaaqa la yiraa dharkarinta waa bartaa dad baa dharkooda intii soo qaata i yimaadany dhahaan naqshadaha na tusaa u xirto waa ugu faa'iideeyaa maasha allah
meeqa bilood baa baranaysa sagaal bilood baan barinaya dharkarinta dadkii ii yimaado walaalahayga haddaan wax ka saaya anigu waxayga inaan kaligayga meel la fadhiista ma ahan qofkii ii yimaado yiri dharkaa ii kari markaa ii karinaysa anaa xirinaya naqshadaha iiga faa'iiday waa ugu faa'iidayay sidee ku baratay leylo waxaan ku bartay hay-ad baa i bartay baanana qora kaamankaan noogu yimid anigoo dhowr eh dhowr qofood lix qofood aan nahay meeshaanana geeyey qof walba wuxuu rabo haddaa maxaa rabto lagu dhao harqaan baan rabaa dharkariin baan rabaa unakariin baan u baahanahay waxaa rabtadaa sheeganaysaa macnaha ma ku shaqaystaa laydin yiri mase dadkan u faa'iideeyey ku shaqaystaan nugu yidhi laakiin qof walaaloo aa kasaysa doo ku yimaado ku dho walaalay naqshadahan iiga faa'iideey marka anigana markaa ii karinaysa si aan soo xirto oo gurigayga aan kuugu keeno makuu faa'iideynaya maa leedahay haween badan oo xilliyadii hore noloshoodu ay ku tiirsanayd inay waddooyinka wax ku iibiyaan ayaa iminka u xuubsiibtay xirfadlayaal goobo ganacsi ku leh suuqa magaalada boosaaso kadib markii ay barteen xirfadahan intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada boosaaso tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay faadumo yaasiin jaamac oo toddobaadkan barnaamijka haweenka iyo qoyska noogu soo diyaarisay magaalada boosaaso weli waxaad dhagaysanaysaan caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington anigana waa cabdulqaadir samakaab markan aan idin dulmaro laba ka mid ah qodobadii wararka ugu waaweynaa magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle ayaa wargoor dhow naga soo gaaray uu sheegayaa inuu ka dhacay qarax ismiidaamin ah qof xirnaa jaakad walxaha qarxa uu kusoo xirtay ayaa isku qarxiyey hoteelka city oo ku yaala faras magaalada jowhar kadib markii ay rasaaseeyeen ilaalada hoteelka laba ruux ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen qaraxa magaalada jowhar ayaa xaaladeeda ammaan ay maalmahani kasoo daraysay tan iyo intii ay ka dhaceen qaraxyo ismiidaamin ah gaar ahaan intii la magacaabay golaha wasiirada qaraxa ayaa ka dhacay hoteelka city oo ah meel u dhow madaxtooyada maamulka hirshabeelle waxaana inta badan hoteelkaasi dega xildhibaanada iyo wasiirada hirshabeelle tirinta codadka doorashada madaxtinimada ee dalka kenya ayaa weli socota ilaa fidnimadan caawa ah taas oo natiijadeeda ay sugayaan shacabkii shalay u dareeray codaynta oo si ay u bedelaan madaxweynaha waqtiga uu ka dhammaaday ee uhuru kenyatta wararka ka soo baxaya tirinta ayaa sheegaya in william ruuto oo ah madaxweyne ku-xigeenka uu tiro aan badnayn ka horeeyo ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi iyo mucaaradka ugu waqtiga dheer dalkaasi raila odinga kaas oo hadda u muuqda inuu ku jiro tartankiisii u dambeeyey ee uu u galayo madaxtinimada dalka kenya maadaama shan sano kadib aysan da-da u ogolaan doonin koob iyo konton boqolkiiba ayuu ruuto cararayaa halka odinga uu haysto wax ka badan toddobiyo afartan boqolkiiba natiijada doorashooyinkan waan idiin soo gudbin doonaa markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha waagu koobnahay kolamaadi lowdeen intaad koonka joogteen haka tegin karamada waanta kor iyo codkaasi cumar dhuule ayaa u dambeeyey idaacaddeenii caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington anigoo samakaab ah ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo